subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa aroor jimce ah bisha februarina waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga aannu ku leennahay internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa tobankii iyo barkii fiidnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukaay qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ninka lagu tuhunsan yahay dilka gabar soomaali ah oo maanta maxkamadda la soo taagay xilli saacado yar uun kadib meydka gabadhaasina la aasi doono waxaan maanta hor taagannahay maxkamadda horteeda dhegaysiga koowaad ayaa socda waxaana ka war sugaynaa haatan go'aanka uu gaaro qaadiga
waxaa kaloo aannu idiin haynaa ammaanka xaafadda islii oo la adkaynayo iyadoo xilliga doorashada awgii laga baqayo in falal amniga wax u dhimaya ay xaafadda ka dhacaan switzerlan oo qaaday xayiraaddii covid aawadii loo soo rogay iyo weliba qodobo kale oo uu ku jiro barnaamijkii umuuraha islaamka ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay khamiistii shalayto in ruushku uu qorshaynayo weerar uu ku qaado yukrain maalmo gudahood xogta sirta ah ee la helayna ay muujinayso in laga yaabo in ay ka horrayso marmarsiyo la been abuuray ayuu yidhi tani waxa ay noqon kartaa waa marmarsiyada ee dhacdo rabshado wadata oo ruushku uu ku eedayn doono yukrain amaba eedayn fool xun oo ruushku uu ku soo eegi doono dowladda yukrain ma garanayo sida saxda ah iyo qaabka ay qaadan doonto ayuu yidhi blinkan wuxuu blinkan sheegay in fursadaha qaarkood ay yihiin bam argagixiso oo lasoo abaabulay amaba laga soo abaabulay gudaha ruushka amaba duqayn daroon ah oo lala beegsaday dadka rayidka xitaa waxaa suurtagala buu yidhi weerar dhinaca hubka kiimikada dhabta ah amaba been abuura bilinkan ayaa gaaray niyiyo kadib markii daqiiqadihii ugu dambeeyey uu isbeddel ku sameeyey qorshihiisa socdaalka uu ku gudbinayo culayska xaaladda isaga oo u socdaalaya in uu la kulmo madaxda kale ee shirka amniga ee ka dhacaya wadanka jarmalka ee la filayo inuu qabsoomo maanta oo jimca halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aanu ku bilowna kiiska dacwadda nin ku eedeysan dilka gabar soomaaliya oo toddobaadkii hore lagu dilay waddanka maleesiya ayaa saaka dhegaysiga dacwaddaasi waxa ay ka bilaabatay maxkamad ku taala waddankaasi haddaba waxaa maxkamadda ku sugan sihayaha safaaradda soomaalida ee waddankaasi maleesiya ahna qunsulka safaaradda marwo amaal maxamed saciid hogaamo ibraahim cumar baafo oo qadka telefoonka kula xiriiray ayaa marka ugu horeysa waxa uu weydiiyey kiiska dacwadda iyo natiijada hordhaca ah ee saaka la gaaray
waa mahadsantahay ibraahim cumar baafo waan dhowahay waxaan ku sugannahay maxkamadda waxaana haatan soo gabagaboobay eedeysanihii xukunkiisii waxaana loo loo ballamiyey sagaalka may in maxkamadiisa loo qaadi doono highcourtka maxkamadda darajada sare ee waddankan waayahay eedeysanaha markii la keenay goobta idinku ma aragteen markuu sii gelayey yaase gudaha galay oo oo soomaali ah oo ka qayb galay dhegeysiga dacwadaasi a eedeysanaha markii la keenayay waan joognayn goobta ayaa ku sugnayn waxaana dacwadda dhegeysigeeda nooga qayb galay yar ehelada ka mid ah dahabo cumar waa tahay amaal dhanka kale gabadha waxaa idiin qorshaysan sidaaad sheegteen maanta oo jimcaha inaad aastaan goormay aad aasaysaan dahabo waxaan aasaynaa dahabo abaaraha labada duhurnimo markii salaada jimcaha laga soo baxo kadib waxaana loo sameynayaa aas maamuuseed ay kasoo qayb galayaan dhammaan soomaalida ku dhaqan dalkan iyo safaaradda soomaaliya waxaana maanta farxad iyo guul ah in waxa weeye dhahaba aaskeedii iyo ay isku soo beegmaan in ninkii maxkamadda la geeyey eedaysanaha ahaa marka aaskeedii iyo cadaalad uheliddii dahaba ayaa maanta isku soo beegmay dhanka kale soomaalida degan maleeshiya waxay u badan yihiin amaal dhallinyaro gabdho iyo wiilalba arrintanna aad bay uga baqeen markii dilkan uu dhacay safaaraddu maxaa u qorshaysan kiiskan dahaba maxaa laga baran karaa markii hore qoyska dahaba waxay idinka codsadeen in meydkeeda soomaaliya aad u soo gudbisaan sidee marka idinku suur gashay maanta in halkaasaad ku haastaan waxaan la xiriirnay qoyskii dahabo maamadii iyo dhammaan ehelkeedii waxaana u sheegnay inay suurtagal ahayn meydka in lasoo dhoofiyo sababo badan awgood marka waalidiintiina way ku qanceen waxayna mas-uuliyaddaas u xilsaarteen safaaradda soomaaliya inay gabadhooda u aasto annagu markaan u sheegnay booskii waalid iyo walaalba inaan u buuxin doono runtii keyska dahaba ku dhacay waxay u noqon kartaa cashar kaas oo aan ku dhiirigelinay dhallinyaradana aan u sheegnay in kaysaska noocaan ah inta aysan dhicin ka hor digniinahooda markay arkaan ama digooda ay la soo wadaagaan safaaradda iyo xarumaha booliiska oo markaa ugu horeeya ay la wadaagaan si khatarta noocaan oo kale a looga hortago waa tahay ugu dambeyn amaal bisha meey horaanteeda ayaa kiiskan loo gudbiyey maxkamadda sare maxaa marka aad is leedahay waa laga filan karaa inuu kiiskan ku soo gebagaboobo arrinta dilka allah u naxariistee dahaba cumar ibraahimow waa sagaalka bisha may baa loo ballamiyey in keyskiisa la geeyo maxkamadda sare waxayna kusoo gebagaboobaysaa cadaalad siday booliiskuba noo ballan qaadeen waddanka maleysiana waa waddan islaamah oo sharciyo iyo shuruuc uga degsan yahay dilalka noocaan oo kale ah ciddi geysata falalkan amaal maxamed siciid hogaame oo ah siihayaha safaaradda soomaaliya islamarkaana ah qonsulka safaaradda soomaalida ee dalka maleeshiya aniguna waa ibraahim cumar baafe oo jooga magaalada melbourne ee dalka australia
aad ayay u mahadsan yihiin ibraahim cumar baafo iyo weliba siihayaha safaaradda soomaaliya ee waddankaasi maleysiya waxa ay ka waramayeen maxkamad lasoo taagay nin ku eedeysan dilka dahabo cumar oo ah gabar soomaaliyeed oo dhowaantan lagu dilay waddanka maleysiya iyo weliba aaska dahabo oo maanta ka dhici doona isla magaalada kuwaalalambur iyo waddanka maleysiya mas-uuliyiinta guddiga xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa iyo weliba ganacsatada ayaa waxa ay bulshada soomaalida ee ku nool xaafaddaasi ugu baaqeen in ay muujiyaan feejignaan dheeraada oo la xiriirta dhanka ammaanka xilliga lagu guda jiro ololaha iyo diyaargarowga doorashada madaxtinimada waddanka kenya oo haddaba ka bilaabatay guud ahaan waddankaasi cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guud ee guddiga xaafadda islii ayaa digniintan dhanka ammaanka ah uga waramay waryaheena magaaladaasi nairobi khadar maxamuud xareed
ammaan darro ayaa ka jirtay xaafadda dhacdooyin kow iyo laba iyo saddex ayaa dhacday qofaa xaafadda ku dhintay inkastoo laamaha amniga shaqo fiican ay qabteen wixii dembigaas geystay falalkaas geystay dabagal fiican ay ku sameeyeen wixii sharcigu qaba ayaa la marsiiyey amnigana qaarna oo tuugada ka midna mar habeen laba saddex habeen laga joogana xaafadda gudaheed tuugo qaar ka mid ayaa meesha xaafadda lagu dilay marka waxaan ugu baaqayaa soomaalida ee ka ganacsata islii ee mase xaafadda degaan ahaan u degan inay maarata foojignaadaan ay taxadir sameeyaan laamaha amniga inay maarata la xiriiraan wixii amni darro ah qofkay ka shakiyaan meelahay ka shakiyaan weliba waxaan isleeyahay markaan la kulannay amni guddiga amniga laamaha amniga iyagoo isku dhaf ah ayaan shir la qaadanay shirkaas waxaan maarata isla meel dhignay in maarata meelo badan shaqo badan loo baahan yahay amniga la adkeeyo suuqa meelaha halbowlaha waxaan u kala qeybinay qeyb qeyb qeyb kastaba aan dhahno in ciidan laga helo xilli kastana ammaanka dadka iyo ganacsatada ay la sugo waxayna noo ballan qaadeen inay howshaas qaban doonaan marka ma ma ma cabsi baa jirta dhinaca ama khatar dhinaca ammaanka ah oo la dareemayo maxaa xiligan fariintiina kusoo beegaya cabsi cabsi jirta oo khaas ah ma laha oo masxaafadda ku wajahan khaas u ah ma aha cabsi guud ahaan xiliyada doorashada iyo xiliyadan oo kale tuugada waa soo badataa waxaan leeyahay tuugada meel kastana waa saasay meel kastana waa ka jirtaa marka laakiin waxaan is leeyahay xaafadda dadka waxay aaminsan yihiin in lacag deg dega ay meeshaan iska taallo dadka ay populationkeedu iska badan yahay dadka mobailo qaali ay wataan waxaan dhihi karaa tuugada meesha ay leedahay ayuu wax waa laga heli karaa inay xaafadda islii ay tahay laakiin weli waxaad moodaa dee suuqa maadaama uu aad u zaxmad badan yahay dadku ka tira badan yihiin sida ugu habboon looga taxadari karo ammaanka xaafadda islii waa sidee bay kula tahay sida ugu fiican waxaa weye horta waa inaan la shaqeyna laamaha amniga qeybo badan ayay kala leeyihiin waxaa qeyb habeenkii shaqayso qeyb maalintii shaqayso qeyb dharcad ku shaqayso qeyb iskarta oo kuwa maarata labiska caadiga wato oo la aqoonsan karo meel fog laga aqoonsan karo marka dadkaas dhan shiriraan la galnay waxaan leeyahay amniga waa la sugayaa dowladda xaggeeda waajib baa ka saaran dowladda sare inay amniga dadka muwaadin kasta ay sugto xoolihiisi iyo naftiisa ay badbaadiso oo maarata amnigeeda ay waajibah ka saaran saase ahaatee waxaa la rabaa dadka inay maarata dareen uu ku jiro xiliyadan xiliyadii kale waa ka duwanta inay maarata ay fikiraan foojignaadaan meeshay marayaan siday u ganacsanayaan xilliga ay shaqada soo xiri jireen wax iska bedelaan marka waxaan leenahay dadka amniga aduu kugu xiran yahay marka mas-uuliyaddaada adiga qaybtaada qaado annagana qaybta annagaan qaadano dowladdana qaybteeda ha qaadato aan isku maarata amniga saasaan ku sugi karno gabagabada waxaan ugu baaqayaa dadka soomaalida ee xaafadda ka ganacsada amase xaafadda degaan ahaan u degan inay maarata xili doorasho ayaa fooda nagu soo haysa bishii sideedaad inay maarata ka fikiraan amniga ganacsiga amni la-aantiis ma shaqayn karo dadka markay ganacsanayaan xiliyada maarata lacagta ay bangiga geysanayaan ay maarata taxadir dheeraad sameeyaan wixii hore iyo maarata in tuugada ay soo badatay qofka hadduu dareenkaas uu qabo isbedel badan uu samaynaya ay sameeyaan lacagaha in kaash ay ku qaadan lahayn online-ka sida embeesada telefoonada lacagta lagu kala qaata waxyaalahan ay dadka maarata ay sameeyaan ku dadaalaan ay yareeyaan kaashka badan oo maarata ay bangiga geey kasoo qaad geey kasoo qaad waxyaalahaas dhan ay iska taxdiraan oo yareystaan sababto kaashkaas badan oo wareegaya oo gacanta lagu wada iyo waxaas haddii ay sii badato amni daradana waa sii badanaysaa marka waxaan leenahay taxadir dheeraada amniga waa mas-uuliyada kaa saaran dowladdana mas-uuliyada ka saaran annagoo dhan mas-uuliyada naga saaran inaan wixii aan qaban karno isbedel aan keenno aan amniga annaga aan xoojinno
kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha guud ee guddiga xaafadda islii waxa uu u warramayey waryaheena nairobi khadar maxamuud xareed jimco wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan halka aadna weli naga dhegaysanayseena waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana kismaayo iyadoo guud ahaanba soomaaliya gaar ahaana deegaanada jubbaland ayay muddooyinkii ugu dambeeyey ka soo yeeraysay cabasho la xiriirta dhinaca biyoyarida ayaa waayihii dambena waxaa cabashadaasi ku soo biiray oo iyadu aad uga cabanayay dadkii dhowaan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee kenya waxaana hay-adaha deeqda bixiya iyo maamulka jubbaland oo iskaashanaya ay dadkaasi u abuureen meel ay biyo ka heli karaan oo mashruuc arintaasi la xiriirana ay kismaayo ka daafureen mashruuca dadkaasi biyo lagu gaarsiinayo ayaa waxaa laga hirgeliyey magaaladaasi kismaayo iyadoo dadkaasina la filayo in ay biyo lacag la-aan ah heli doonaan iyadoo markii horeba uu ku adkaa iibsiga biyaha warbixin umuurtaasi la xiriirta waxaa kismaayo nooga soo diray waryaheenna aadan maxamed salaad
mashruucan biyogelinta loogu sameynayo dadkii dhowaantan laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha jubbaland iyo sidoo kale hay-adaha deeqbixiyayaasha ee ay wakiil ka tahay hay-adda n r c waxaana ay sheegeen in xilligan loo baahan yahay in dadkaasi marnaba aysan suuragal ahayn in biyo la'aan ay ku noolaadaan maadaama lagu guda jiro xilli adag cabdulaahi cumar kaynaan madaxa hay-adda n r c oo fulinaysa mashruucan ayaa sheegay in mashruucan loogu talagalay in dadkaasi biyo lagu gaarsiiyo maadaama ay ku nool yihiin goobo aad uga fog magaalada islamar ahaantaana aysan haysan biyo ku filan
mashruucan oo talagalkiisa uu yahay in biyola'aanta baahanay qeybo qaarkeed ka jirto kismaayo lagu soo xadido Ee, sidaad og tahayna kambaniga horaantiisa hore ayuu shaqadan watay asagaa biyogelinta u xil saarnaa annagana waxay naga tahay un inaan u fududayno ummadda soomaaliyeed bulshadaas in ay biyihii dhaqaalaha badan kaga baxeeyey axmed xuseen barake wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in dadka ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee kenya ee ku nool magaalada kismaayo iyo sidoo kale kuwa barakacayaasha ahi ay qabaan baahi dhanka biyaha ahi wuxuuna intaa raaciyey in ay xilligan adag aysan suuragal ahayn in dadkaasi ay biyola'aan ku sii jiraan isagoona sheegay in ay jiri doonaan mashaariic kale oo horumarneed oo biyogelin ahi oo loo samayn doono qaybo badan oo magaalada kismaayo ka mid ahi waxaa maanta sharaf weyn inoo ah inaan qayb ka noqonno een, heshiiskan ay iyo maalgelintan ay samaynayaan kambaniga iyo deeqbixiyayaasha ay n r c hormuudka ka tahay ee biyaha lagu siinayo deegaanka madiina iyo macnamofa iyo midnimo iyo xaashi oo intooda badan maanta booyado loo dhaamiyo biyahana ku gata lacag khayru caadi ah oonan sax ahayn in maanta ruux kismaayo joogo u labaatan litir oo biyo ah toddoba kunoo shilin ama siddeed kunoo shilin uu ku gato mararka qaarkoodna uu waayo inta badan waxaa wasaaraddu u imaada mashaariic yaryar oo bandages ah oo booyad biyoa meel lagu geynahayo wax yar oo wiig iyo laba wiig soconaya activity noocaas oo kaleetaan aragnaa laakiin mashaariicda rasmiga ah ee deegaankan uu baahan yahay ee resiliensiga ah ee sustainableka ah ayaa waxay tahay in bibe intii la jeexo deegaanka iyo dadka loo geeyo meel ay biyihii access u leeyihiin marka annagu maanta sharaf weyn ayay noo tahay waan soo dhoweynaynaa n r c iyo kambanigaba inay mashruucan iyo mashaariicda la midka ah ay maalgeliyaan waxaana rajaynaynaa mustaqbalka dhow magaalada kismaayo oo u badan in badan oo buuraley ah iyo dhul aad u adag oon la jeexi karin oo ku adag kambaniga inuu iskii u jeexo oo biyaha dadka u baahan u geeyo in ay kambaniya- hay-adaha kale iyo deeqbixiyaashu ay mashruucan oo kaleeta ka hirgeliyaan si biyuhu magaalada afarteeda geesood ay u gaartaa tan iyo markii dadka ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee kenya ee deggan mid ka mid a xaafadaha ka fogfog magaalada kismaayo ayaa waxaa soo wajahayay dhibaatooyin dhanka nolosha ahi iyadoona dadkaasi ay ku adag tahay helitaanka biyo nadiif ahi waxaana sidoo kale badankooda ay awoodi waayeen in ay iibsadaan biyaha oo laga keeno meelo aad u fogfog waxaana tani ay jawaab u noqonaysaa sidii ay dadkan ay ku heli lahaayeen biyo nadiif ahi maadaama dadkan waayadii u dambaysay ay si weyn uga cabanayeen biyo la'aan baahsan aadan maxamed salaad v o e magaalada kismaayo
mar kale jimco wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagal dhegaysanaysenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana switzerland waddankaasi switzerland ayaa ku dhawaaqay shalay oo khamiis ahayd in dalkaasi uu qaaday xayiraadii xanuunka coronavirus oo dalkaasi sarnayd labadii sano ee lasoo dhaafay maanta oo jimco ahna waxaa markii ugu horreysay muslimiinta dalkaasi oo soomaaliduna ay ka mid yihiin salaada jimcaha lagu tukan doonaa masaajidda warbixintan waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda ee yurub ridwaan xaaji cabdiweli
dowladda switzerlan ayaa shalay oo khamiis ah xayiraadihii xanuunka covid sagaal iyo toban dalkaasi ka qaaday xilli faraca omicron ee coronavirus ay dad badani u jiifaan goobaha caafimaadka dowladda switzerlan waxa ay sheegtay in afdaboolka laga bilaabo shalay aanu qasab ahayn marka laga reebo in la isticmaalo xilliyada dadku ay adeegsanayaan gaadiidka dadweynaha ama ay booqanayaan goobaha caafimaadka madaxweynaha dalkaasi ignazio cassis oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada bern ayaa sheegay in weli xanuunka uu jiro ha yeeshee ay tahay in la barto sidii loola noolaan lahaa mustaf bashiir goobdoon waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha soomaalida ee dalka switzerlan khadka taleefanka ayaan kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada zurikh waxaana uu iiga waramay go-aanka cusub ee dowladdu ay soo saartay dowladda federaalk ee switzerland wasiirkeeda caafimaadka allan berse ayaa maalnimadii shalay khamiis ahay wuxuu ku dhawaaqay inay tahay ma- maanta maalin farxad u ah dadka switzerland waxaanuu sheegay dhammaan in la laalay xaaladdii iyo shuruudihii covid nosen waxyaabaha la joojiyey waxaa ka mid ah qaadashada afxirka maaskaha keliya dadku waxay xirnaan- waxay ixnaanayaan marka ay raacayaan gaadiidka dadweynaha iyo goobaha caafimaadka balse waxaa la fasaxay maqaayadaha hodheelada goobaha caweyska goobaha cayaaraha in aan la qaadanin maska iyo weliba waxaa la joojiyey weydiintii shahaadada dadka tallaalka ah
dalka switzerland ayaa ka mid ah dalalka yurub ee xanuunka uu sababay in dhaqaalahooda uu hoos u dhaco waxaana laba sano kadib dadweynaha dalka switzerland ay u diyaar garoobayaan in noloshu ay ku soo noqoto sidii hore in ka badan boqolkiiba sagaashan dadweynaha dalkaasi oo gaaraya siddeed dhibic lix milyan ayaa qaatay tallaalka ama ka soo kabtay xanuunka oo markii hore haleelay intii xanuunkani uu jiray waxaa dalkaasi ugu geeriyooday laba iyo toban kun iyo lix boqol oo qof muslimiinta dalkaasi oo soomaaliduna ay ka mid yihiin waxa ay si weyn u soo dhoweynayaan go-aankan cusub waxaana markii ugu horreysay maanta oo jimco ah lagu tukanayaa masaajidda dalkaas mustaf bashiir goobdoon ayaa ii sheegaya sida soomaalidu ay u soo dhoweeyeen tallaabadan cusub soomaali badan oo ku nool dalka switzerland ayaa arrinta aad u soo dhoweeyey qaar ka mid a soomaalida ayaa waxaa jiray taxadar ka qabay inay istalaalaan kuwa ayaa waxay u noqon doontaa maanta oo jimco ah in salaada salaada jimcaha la dukan doono iyadoon aysan jirin afxir waxaa kaloo ay ku kulmayaan soomaalidu goobaha naadiyaasha u ah ay ku kulmaan ama xafladaha ay ku kulmaan soomaalida sida aroosyadoo kale oo beri xiliyadii dambe baaqday ama qaarkoodna cadadkooda la yareeyey waxaa kaloo jira goobaha ganacsiga oo kale dadka soomaalida leeyihiin oo kale inay tan u noqon doonto fursad dahabi ah iyo weliba dadka dalxiisayaasha ah ee imaajiri dalka switzerland ayaa arrinta aada u soo dhoweeyey dhowr dal oo ka mid ah dalalka yurub ayaa iyaguna muddooyinkii ugu dambeeyey qaadayay xayiraadaha xanuunka coronavirus iyadoo dhibaatooyin fara badan uu sababay labadii sana ee lasoo dhaafay ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
aad buu u mahadsan yahay ridwaan markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa la diyaara cabdixaafid cawil ismaaciil
dowladda austraeliya ayaa sheegtay inay dhammaanba ururka xamaas u aqoonsatay koox argagixiso ah waana dalkii ugu dambeeyey ee ururkaasi u aqoonsada argagixiso wadamada reer galbeedka barnaamijkeenna amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegaystayaal waxa aynu ku eegaynaa saamaynta tallaabooyinkaasi isxigxiga ee ay qaadeen reer galbeedku ay ku yeelanayaan ururka xamaas iyo xaaladda falastiin iyo israa'iil astareeliya hore ayay ugu aqoonsatay ururka xamaas garabkiisa milatariga ee al qasama brigade koox argagixiso ah laakiin sharcigan cusub dhammaan ururkaasi waxa ay u aqoonsatay inay yihiin argagixiso ururka xamaas waxa ay la wareegeen maamulka gacanka qaso sanadkii labada kun iyo toddobadii kadib markii ay ku guulaysteen doorashadii sanadkii ka horreeyey falastiiniyiin ka badan laba milyan ayaana iminka ku nool godoonka israa'iil ee deegaankaasi wasiirka arrimaha gudaha austraeliya ayaa sheegtay in aragtida xamaas iyo kooxaha hagjirka ah ee rabshadaha wata in aanay jirin meel ay austraeliya ku taalla oo ay ku faafin karaan fikradahooda nacaybka ku saraysan ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa isaguna soo dhoweeyey tallaabooyinka ay austraeliya qaaday fariin uu ku qoray bartiisa twitterkana waxa uu ku sheegay inay tahay tani tallaabo kale oo muhiim ah oo loo qaaday waxa uu ugu yeedhay la dagaalanka lagula jiro argagixisada caalamiga ah haddaba saameyn intee leeg ayuu go-aanka austraeliya iyo dalalka kale ee reer galbeedka ah ay ugu aqoonsadeen ururka xamaas inuu yahay koox argagixiso ah ku yeelan karaa ururkaasi su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiqani ismaaciil maxamed dafood cadde oo ka faalooda arrimaha islaamka degana magaalada hamburg ee dalka jarmalka bismiillaahi raxmaani raxiim haddii aan maxaad ka hadlo aaraahda ama fikirka ay ila muuqato ama aan u arko in dalka australia kusoo biiray wadamada liiska argagixisada ku daray ururka xamaas runtii taasi waxay ururka ku yeelanaysaa saameyn weyn marka laga eego dhinacyo badan tusaale ahaan ururkaasi wuxuu dee dhaqaale ama maxay ahaydeen ka heli jiray ama qaadhaan dadyowga muslimiinta ah ee ama maxay ahde ku nool wadamada de maxay ahde reer galbeedka runtii haddii maxay ahde liiska argagixisada wadamada ku daraya ay soo bataan oo tusaale imika australia oo kale ay kusoo biirtay taasi waxay sababaysaa ururkaasi inuu noqdo urur takooran oo wadamada reer galbeedkao dhan ka takooran oo inuu maxay ahde galaangal ku yeesho shucuubaha muslimka ah ee ku nool wadamadaasi ay wax taraan wadamada reer galbeedkao kale shucuubaha islaamka ee ku nool ciddii wax taraysa ay wax tarto iyo sidoo kale haddii meel kastoo ay qaadhaan ama dhaqaale ka helaan inay bangiyada dhaqaalaho dhaqaalaha ay soo helaan ay marsadaan bangiyada caalamka ee ku yaalla wadamada maxaad reer galbeedka saamaynta ugu weyn ee kooxda loo qoondeeyey in ay yihiin urur argagixis ah ee xamaas waxa ay saamaynaysaa dhaqaalihii loogu tabaruci jiray wasiirka arrimaha gudaha australiana waxa ay sheegtay inay muhiim tahay inaan la beegsanuun kooxaha argagixisada ah sida ay hadalka u dhigtay laakiin la xanibo oo kale urur qorsheeya maalgeliya kuna kaca falal argagixiso marka laga reebo dadaalka ama dhalayska ah ee nabadda lagu raadinayo xaaladda ka dhex xaloosan falastiin iyo israa'iil arrintani saameyn ma ku yeelanaysaa dadaaladaasi waxaa su-aashaasi ka jawaabaya maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada lesta ee dalka britain cabdi xaafid go-aanka ay qaadatay australia ee ku wajahan xamaas ay ku shabadaynayso inuu yahay urur argagixiso ah sidaa daraaddeed ciddii taageerto ama xag dhaqaale ama xag mooraal in mataqaanaa ay ku dhacayso dembi dembiyada qaarkoodna qofka uu ku mudan karo ilaa shan iyo labaatan sano oo xarig ah waxaa weeye arin dhaawici karo wadahadallada lagu doonayo in lagu nabadeeyo israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiinta dhaawac weyn bayna u geysanaysaa arrinkan oo muddo dheer soo socday waxaa loo arki karaa oo kale in ay keeni karto arrin bini-aadanimo ah oo ah gaargaarkii dadka ku nool qasa ee go-doonka inta badan ku jiray ee cunaqabataysnaa in ay dhaawici doonto ayay iyadana u muuqataa midda kale xamaas way ka falcelisay waxayna sheegtay in australia ay u janjeedho ama la tacaadufayso israa'iil oo aynan arrinka wanaagsanayn marka dhinacyo badan laga eegayna waxaa loo arkaa dowladaha galbeedka oo hadda ugu dambeysay australia in ay la tacaadufayaan muxuu ahaay kayaanka sahyuuniga a qancinayaana laakiin markii la yidhaahdo saaxada ama groundka ay arrintu ka jirtahay inayna waxba ka bedeli doonin colaadana ay sideedii ahaan doonto labada dhinacna mar walbaba ay dagaalami doonaan ururka u dhaqdhaqaaqa arrimaha falastiin ee dalka australia ayaa tallaabadan ku tilmaamay in loo aqoonsado maamul la doortay argagixiso ay saameyn weyn ku yeelan doonto nabadda laga doonayo inay ka tisqaado falastiin iyo israa'iil waxa ay dhibaatooyin dheeraad ah uun ku keenaysaa ayaana yidhaahdeen labada milyan ee falastiiniyiinta ah ee ku nool deegaanada xamaas maamusho dhegaystayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kala kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid markana nala dhegaysta codkii macaanaa ee cabdijabbaar al khaliiji heestaasi iyo codka cabdijabbaar alkhaliij ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddiyadii aruurnimo oo si toos idinkaga imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno dhammaanteen oo isku duuban waxaannu idinku dhaafaynaa jimco wanaagsan